subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax khamiis ah bisha janawari ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo bogga v o a somalycom saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dabley xalay magaalada muqdisho ku dilay allah u naxariistee safiye abuukar karaani oo ahayd agaasimihii waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya faahfaahinta goorrow ayaad maqli doontaan waxaan kaloo idin haynaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo la sheegay inay wadaan dhaqdhaqaaqyo lagu xoojinayo amniga magaalada baydhabo
tababarkii liin siiyey iyo wakhtigii liingeliyey iyo aqoontii aad faa'iideen inaad dalkiinna iyo dadkiinna iyo deegaankiinna iyo dowladdiinnaba aad uga faa'iidaysaan
waxaa kalood maqli doontaan xaaladda abaaraha ee deegaanada jubbooyinka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab mid ka mida sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa lagu wadaa in khamiista maanta ah uu ku dhawaaqo inuu shaqada howlgab ka noqdo stephen brayer oo ah saddex iyo siddeetan sano jir ayaa usoo shaqeeyey maxkamadda sare ku dhowaad soddon sano isagoo ka mid ah saddex garsoore oo u janjeera dhinaca dimuqraadiga halka lixda kalena ay yihiin jamhuuriga howlgabnimadiisa ayaa madaxweyne biden fursad u siin doonta inuu soo magacaabo garsoorihii ugu horreeyey tan iyo intii uu xafiiska qabtay hal sano ka hor waxaana lagu wadaa inuu soo magacaabo mid ka mida laba garsoore oo dumar ah oo ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka midkood londra kruger oo ah shan iyo afartan sano jir kasoo shaqaysay maxkamadda gobolka california iyo katanji brown jackson oo koob iyo konton sano jir horey uga soo shaqaysay mid ka mid ah maxkamadaha washington d c ayaa kala ah labada qof ee midkood la filayo inuu kusoo baxo magacaabidda madaxweyne biden taasoo aan waxba ka bedeli doonin tirada garsoore ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay hadda ku kala haystaan maxkamadda sare ee maraykanka bryer ayaa ka mid ahaa sagaalka garsoore ee maxkamadda sare tan iyo sagaashan iyo afartii iyadoo uu magacaabay madaxweynihii wakhtigaasi ee maraykanka bill clinton golaha wasiirada ethoobiya ayaa arbacadii soo jeediyey in la qaado xaaladda deg dega ah ee muddo lix bilood ay dalkaasi kusoo rogeen iyagoo taas u sameynaya sida ay tilmaameen horumaradii u dambeeyey ee laga sameeyey dagaalka sanad ka badan ka socda gobolka tigree iyo gobolada deriska la ah qorshaha soo jeedinta golaha wasiirada ee qaadista bandowga oo ay tahay inay meelmariyaan golaha baarlamaanka ee dalkaasi ayaa imaanaya kadib markii ay isbadeshay xaaladda ammaan ee dalkaasi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi xaaladda deg dega ee dalkaasi lagu soo rogay horaantii bishii nofembar ee sanadkii hore markaasoo xoogaga t b l f ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda ethoobiya ay ku dhowaadeen magaalada caasimadda ee adisababa laakiin dagaal uu hormuud ka ahaa abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa keenay in dib loogu celiyey waqooyiga tigre dhammaadkii bishii lasoo dhaafay dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington dabley la sheegay inay ku hubaysnaayeen bastoolad ayaa waxaa xalay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ay ku dileen allaha u naxariistee haweeney lagu magacaabi jiray safiye abuukar karaani oo ahayd agaasimihii waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya haweeneyda dilka loo geysta ayaa horey uga soo shaqaysay bulshada rayidka ah ee soomaaliya sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow dilka loo geystay allaha u naxariistee safiya abuukar karaani ayaa ka dhacay waddada maka al mukarama gaar ahaan meel ku dhow taallada sayidka oo ah bar laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya dilka ayaa waxaa geystay sida la sheegay rag ku hubaysan bastoolad kadibna ka baxsaday goobta uu falku ka dhacay safiya abuukar karaani ayaa waxaa si weyn looga yaqaanay magaalada muqdisho iyo gobolada koonfurta soomaaliya waxay horey uga soo shaqaysay arrimaha bulshada sanadihii ugu dambeeyana waxay ka tirsanayd wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda soomaaliya iyada oo ahayd agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaraddaasi booliiska caasimadda soomaaliya ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin dilka loo geysta safiye abuukar ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho laakiin war kooban oo lagu daabacay bogga twitter-ka ee telefishinka dowladda ayaa lagu sheegay in booliiska soomaaliya uu baaritaano sameynayo maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dilo lagu beegsaday dad shaqaalo dowladeed ahaa iyo siyaasiyiin iyadoo dhowr habeen ka hor degmada wadajir lagu toogtay cabdiraxmaan ibraahim macow oo ahaa siyaasi sidoo kalena mar guddoomiye ka soo noqday gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya cabdicasiis barrow v o a muqdisho
markana baydhaba ciidamada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay dhaqdhaqaaqyo lagu xoojinayo amniga ay ka wadaan gudaha magaalada baydhaba iyadoo dhinaca kalena ciidamo uu tababar u socday loogu soo gebagabeeyey isla magaalada baydhaba sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh xilli lagu guda jiro dardargelinta doorashooyinka ayaa ciidamada koonfur galbeed waxay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ciidamo fara badan ayaa lagu arkayay maalmihii ugu dambeeyey waddooyinka magaalada baydhabo kuwaasi oo baaritaano ku sameynayay gaadiidka iyo mootooyinka nooca bajaajta loo yaqaano ee dadka shacabka ay raacaan si ay u xaqiijiyaan amniga ciidamo cusub ayaa iyaguna tababar loogu soo xiray eeraboorka magaalada baydhabo oo muddo bilo ah tababar uga socday kuwaasi oo ku biiraya ciidamada sugaya amniga magaalada iyo waddooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo la hadlayay ciidamada maalnimadii shalay tababarka loo soo xiray ayaa u sheegay ujeedka loo tababaray inay tahay xaqiijinta amniga koonfur galbeed waxaan inkaga hambalyeynayaa tababarkii aad soo dhammaysateen muddadii saddexdii bilood ahayd iyo sidii fiicnayd aad u soo qaadateen waxaana tusteen wax loo baahnaa oo muhiim ah ahaana wax lagu farxo dadka reer koonfur galbeedna maanta ay sharaf u tahay iyo dadka soomaaliyeed oo dhan sidaas darteed waxaan rabnaa tababarkii liin siiyey iyo wakhtigii liin geliyey iyo aqoontii aad faa'iideen inaad dalkiinna iyo dadkiinna iyo deegaankiinna iyo dowladdiinnaba aad uga faa'iidaysaan aadna ku tustaan dadka dhibaatada ku hayo dadka reer koonfur galbeed oo shabaabka ah wxilin kusoo tababaray culayska iyo cadowga koonfur galbeedna aad la dagaalantaan ood ka qaadaan dhinaca kale madaxweyne cabdicasiis laftagareen ayaa ciidamada kula dardaarmay inay shacabka koonfur galbeed uga fadhiyaan inay isku furaan waddooyinka xiran ee koonfur galbeed waxaa lainka rabana waxaa weeye inaad isu furtaan dadka reer koonfur galbeed jidadkooda dadkiinii shacabkiinnana ay ku noolaadaan nabad iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo amni iyo nolol inay helaan waxaan inka rajaynaynaa intaasba inaad fulin doontaan haddii ilaahay yidhaaho si kastaba ha ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo oo doorasho ay ka socotay wax ay ka wadeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayay waxaana maalmaha doorashooyinka ay dhacayaan lagu arkayaa waddooyinka iyo magaalada baydhabo ciidamo hor leh oo baaritaano samaynaya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhinaca kalena xarunta caalamiga ah ee xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta qaahira ayaa qabatay shir looga hadlayay qorshaha ciidamada soomaaliya ay kula wareegayaan amniga dalka kaasoo ay ka qayb galeen hay-ado caalami ah warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray waryaha v o eda xuseen saxnuuni dhinaca dowladda masar waxaa shir guddoominayay xamdi salaad oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee arrimaha afrika halka dhanka soomaaliya uu shir guddoominayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga maxamuud cabdi xasan martigelinta qorshaha ciidanka soomaaliya ay kula wareegayaan ammaanka dalka ayaa kusoo beegmaya iyadoo la eegayo dadaalada dowladda masar ay ku bixinayso taageerada nabadda iyo xasilinta soomaaliya iyo ka qayb qaadashada tayaynta hay-adaha qaranka soomaaliya shirka ayaa diiradda saarayay qorshaha ciidanka soomaaliya ay kula wareegayaan ammaanka dalkooda iyada oo loo marayo wada shaqayn toos ah oo dhex maraysa madaxda soomaaliya iyo saaxiibada afrika iyo kuwa caalamiga si looga wada hadlo qabanqaabada qaabka soomaaliya ay ula wareegi karto ammaanka dalka kadib howlgalka afrika oo ku ega kow iyo soddonka bisha maaja labada kun iyo labayolabaatanka kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay suurtagalnimada in qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamiga ay si weyn ay uga qayb qaataan taageerada howlgalka cusub ee ku aadan soomaaliya qorshaha ciidamada soomaaliya ay kula wareegayaan amniga dalka ayaa barbar socon doonta arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan tababaro la siinayo ciidamada soomaaliya si ay u daboolaan baahiyaha amniga oo ay uga horeyso la dagaalanka argagixisada danjire cali nuur xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya oo ka mid ah madaxda ka qayb gashay shirkaasi oo la hadlayay warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxa uu ku saabsanaa shirka ay qabatay xarunta caalamiga ee xalinta khilaafaadka iyo nabadaynta ee qaahira
shirkan wuxuu daba socday shir bardhow ka dhacay african unionka iyo soomaaliya oo looga hadlayay biyon waxa layidhahdo oo ah isbedelka muxuu ahaa amisom marka halkan waxaan isugu nimid in shirka ay noo marti geliyeen dowladda masar oo aan uga wada hadlaynay kana dhaadhacsiinaynay waxa aan ka doonayno iyo mustaqbalka aan ka rabno in muxuu ahaa soomaaliya ay ku filnaato iyada dhinaceeda ah xagga security-ga in la dhiso ciidamadeenna in si tartiib tartiib ah ciidamada amisom ay ugala wareegaan mas-uuliyadda soomaaliya ay ugala wareegaan ciidamadeenna iyo in ay noqoto in soomaaliya ay hogaamiso somaliland ay noqoto somalia operation inuu noqdo arrimahan ayaa imaanaya xili weli ciidamada soomaaliya aysan awood u lahayn in ay sugaan nabadgelyada magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaasina deegaan aad u badan oo ka mid ah koonfurta soomaaliya ay maamulaan maleeshiyada ururka al-shabaab oo dagaal kula jirta dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada xuseen saxnuuni v o a qaahira
xilli ay sii kordhayaan tirada dadka ay abaaraha saameynta ku yeesheen ee xoolahooda abaaraha ku waayey islamarkaana ay buuxdhaafiyeen duleedka kismaayo ayaa waxaa mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland ay daah fureen mashruuc dhaqaale loogu ururinayo dadkaasi waxaana ugu deeqay midooda yurub oo kaalmadaasi bixiyey faahfaahinta warkaasi waxaa kasoo diray magaalada kismaayo waryaha v o e da aadan maxamed salaad
dahfurka mashruucan oo loogu gurmanayo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku nool guud ahaan deegaanada jubbaland ayaa la gaarsiin doonaa qoysas gaaraya laba kun iyo shan boqol oo qoys kuwaas oo abaaruhu ay si weyn u saameeyeen islamar ahaantaana xoolahoodu ay kaga le-deen waxaana mashruucan oo ah mid dhaqaale lagu gaarsiinayo dadkay abaaruhu saameeyeen bixiyey midowda yurub oo kaashanaya hay-adda n r c waxaana deeqdaasi lacageed la gaarsiin doonaa kumanaan ka mid ahi dadkay abaaruhu saameeyeen gudoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose yuusuf maxamed ibraahim kownen oo degmadiisu ay si weyn abaaruhu u saameeyeen ayaa sheegay in gurmadkan uu si weyn u caawinayo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada degmada badhaadhe iyo nawaaxigeeda xoogaa yaroo response ay jawaabteeda ka soo bixiyeen oo kun iyo boqol iyo konton qoys ah kun iyo boqol iyo kontonkaa qoys lix boqol iyo konton iyo laba qoys ee waxaa laga qoray dhankan xeebaha ee degmada badhaadhe afar boqol konton iyo shanna hadeertaan ayaan rajaynaynaa insha allahu in laga soo qori doono degmada badhaadhe aan birito safar u aadi doono madhowo juula jawaay istanbul ilaa iyo raskamboni kudhaa buurgaabo manaarani ilaa iyo raskamboni oo aan baahida ugu badan ee ka jirto xeebahaas aan hadeertaan rabno inaan jawaabteeda aan bal aan soo gudbino dhulka aan hadda ka hadlayo waa dhulka hadeertaan abaarta weli baahidii biyo la-aantii ay ka jirto ama xaaladaha abaareed ay weli ka taagan yihiin oo aan wax roobaba ka di'in wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed oo dahfuray mashruucan ayaa faahfaahin ka bixiyey lacagahan iyo sida loo gaarsiinayo dadkay abaaruhu saameeyeen xilli ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambaysa dadkay abaaruhu saameeyeen ee kusoo qulqulaya duleedka magaalada kismaayo annagoo ka duulayno dadaalada wasaaraddu ay wado ee dadkii abaaraha saameeyeen la siinayo kab lacageed si ay noloshooda maxallaha ay ugu kabaan oo hadda aan ku qiyaasi karo ilaa afartan iyo shan kun oo qoys ay wasaaraddu u rikoord garaysan ee ka socda jubbaland oo lacago la siinayo dadkii abaaraha saameeyeen ayaa maanta waxaan si rasmi u daahfuraynaa mashruuca lacag bixinta ee qoysaskii kasoo barakacay ama ay saameysay abaaraha ee jubbaland gaar ahaan labada degma badhaadhe oo gobolka jubbada hoose iyo doolow oo gobolka gada ah isku darka loogu talagalay lacagta qoysaska loogu talagalay waa laba kun shan boqol konton iyo toddoba qoys waaye labada degmo markii la isku daro oo insha allahu saddex bilood ay u socon doonto lacagtaas sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa si gaara uga mahadceliyey midowda yurub oo uu sheegay in dhaqaalahan ay si weyn u caawin doonto dadka ay abaaruhu saameeyeen mashruucan waxaad maalgelisay midowda yurub oon aada uga mahadcelinaynaa oo u daba socdo dadaaladii wasaaraddu ay waday ee ahayd in aan qaylidhaan iyo abiiladii iyo codsiyadii aan samayn jirnay waxaana fulinaysaa hay-adda n r c oo ah hay-adaha ugu dadaalka badan ee jubbaland ka shaqeeya markay noqoto arrimaha gargaarka wax badanna aan kasoo wada shaqaynay hadday noqoto dib u dhiska guryeynta iyo hadda waxaa waaye mashaariicdii badneedoo lagu horumariyo dadkii dib ugu soo guryo noqday dhaadhaab iyo dadka ku barakacayba ay wax badan kasoo qabteen haddana waan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay wasaaraddu oola shaqaynayaan aanay oga jawaabeen baahiyihii ee taagnaa in ka badan afartan kun oo qoys ayaa la tilmaamay in ay ku barakaceen abaaraha ku dhuftay meelo badan oo jubbaland ka mid ahi waxaana isa soo taraya gurmadyada kala duwan ee dadkan la gaarsiinayo walow aanay ku filneen waxaana sidoo kale sii kordhaya baaqyada ka imaanaya maamulka jubbaland iyo sidoo kale dadka abaaruhu ay saameeyeen oo xilligan ku nool xaalad bani'aadnimo tan uga adag aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhinaca kalena wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland mursal maxamed khaliif ayaa sheegay in maamulka jubbaland ay caqabad ka haysato gaarista deegaanada qaar kuwaasoo u baahan gurmad deg deg ah isagoo dhinaca kalena sheegay in fidinta gurmadka ee gobolka jubbaland ay bilaabatay dabayaaqadii sanadkii hore xaashi ibraahim aadan ayuu uga warramay qadka telefoonka
waa mahadsan tahay walaal caasho sida aada la socoto waxaa geeska afrikada bari ka jiray ilaa iyo bishii sagaalaad sanadkii lasoo dhaafay abaaro ba-an oo dad iyo duunyaba saameyn ku lahaa xilligii roobabka la sugayey meelo yar ayay roobabku aada si yar uga da-een sidaa darteed waxaa dhacday in xilligii roobka oo hadda dhammaaday welina aan meelo badan sidii la filayay aan roob uga da-in inta uu ka da-ayna uu in yar ka da-ay haddana abaartii oo dib u soo noqota iyadoo aan la gaarin xilliyadii ay horey u dhici jirtay ama loo arki jiray waxaa dhacday in abaartu inta aanay soomaaliya ka bilaaban ama jubbaland xuduudda kenya ee soomaaliya ay la leedahay gobolka waqooyiga bari ee kenya inay ka bilaabatay bishii toddobaad iyo bishii sideedaad taasoo keentay in xoololey fara badan oo soomaali ah maadaama gobolka waqooyi bari ee kenya ay degaanka soomaalida uu yahay in soomaali badan ay xoolahoodii u gudbeen xuduudda oo deegaanadii jubbaland meelo ka mida gobolka gedo iyo gobolka jubbada hoose gaar ahaan ay tageen taasoo keentay in dhulkii gobolada gedo iyo jubbada hoose oo dowladda jubbaland ka tirsan degaankii oo dadkii roobabka sugayeen dad iyo dunyo badan oo usoo hayaamay oo ka yimid gobolka waqooyiga bari ee kenya ay si degdega daaqi oo awalba in kooban ahaa uu ku idlaado taasoo bilowgii hore saameyntu ahayd in macluul xaggii duunyada ama xoolaha ah kadibna isu bedeshay inay dadka saameyn ku yeelato saameyn intee la-eg ayay ku yeelatay dadka waxa ay ku yeelatay saameyn aada u ballaaran gurmad ayaan annagu ka fidinay bishii tobnaad iyo bishii sagaalaadba biyo dhaamin cuntogeyn dawageyn saddexda waxa ugu muhiimsanaa oo sanadkii hadda idlaaday aakhirkiisii aan ku mashquulsanay waxay ahayd inaan biyo u dhaamino in aan cunto u geyno iyo inaan dawooyin u geyno biyaha maadaama waraabkii dunyadu ay ku noolayd ay saameynta ugu horreysa ahayd dadkuna waxay cabbaan laftooda ay u baahnaayeen meelaha aan biyaha nadiifka ahayna marka waraabka iyo biyihii dadku cabbayeen ay yaraadaan in laga hortago ama la daweeyo iyo in aan cunto u geyno si dadkii xoolahoodu ay ka idlaadeenoo nolol maalmeedkooda duunyada ay ku xirnayd ay abaartu ka saamaysay ay u helaan wax ay ku noolaadaan nasiib darase waxaa dhacday in deegaanadii jubbaland qaybo ka mida oo aan doonayno inaan u gurmano aanu tegi weynay arrimo dowladda federaalkaa ee madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday uu hoggaanka u hayo oo siyaasadeeyeen aawadood maxaa qorshe idinkaga degsan marka degaanadaa iyo dadka ku nool qorshe kale ma u haysaan qorshaha iyagu deegaanada aan inagu hadda tegi karno qorshaha aan u dejinay waxay ahayd in aan ugu gurmano heer dowladeed iyo heer abaabul bulsho labadabana waan samaynay gobolka gedo tusaale ahaan oo aanu doonayno inaan u gudmano hal degmo oo ceel waaqa ma ahee meel kale oo aanu tegi karnay ma ay jirto ilaa haddana aan tegi karno sababtoo ah sida aad la socoto degmooyinka gobolka gedo ceel waaq inta aan ka ahayn waxaa dowladdii jubbaland ee maamulkii jubbaland ay u magacowday ama maamulaya degmooyinka la wareegay ciidan military ah ilaa muddo laba sano hadda ay gaarayso oo dowladda federaalka oo hab siyaasadaysanoo in qorshe looga hor imanayo ama lagu burburinayo maamulka jubbaland kuwa aad gaarteen ilaa iyo hadda wasiir mursal waxyaabaha ugu badan ee aasaasiga ee aad gaarsiiseen maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo aan gaarsiino waxay tahay in aan biyo u dhaamino degaano kala duwan oo gobolka jubbada hoose iyo degmada ceelwaaqi gobolka gedaa waxaa ka mid a inaan dhaqaale gaarsiino waxaa ka mid a inaan cunto gaarsiinay waxaa ka mid a inaan dawooyin gaarsiinay qorshaha intiisa badan mid isku tashi ah buu ahaa oo dowladda jubbaland ee xubinta ka ah federaalka soomaaliya ay dowlad ahaanna isugu tashatay bulsho ahaanna isugu tashatay oo aanu samaynay guddi gargaar wasaaradda gargaarka deg dega ah iyo maareynta masiibooyinka oo hormuud ka ahayd wasaaradda qorsheyntan aniga jooga oo qayb ka ahayd ciidamada amniga oo qayb ka ahaa maamulka degmooyinka oo qayb ka ahaa ururada bulshada oo qayb ka ahaa culimaa udiinta dhalinyarada ururada haweenka intaba ganacsatada si guud oo aan isugu wada tashanay ayay ahayd waxaana aan sidoo kale gacan ka helnay hay-ado kooban oo hay-adaha mucaawinooyinka bini-aadminimada qaybiya ama ka qayb qaata ah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ee jubbaland mursal maxamed khaliif oo u waramayay wariyaha v o eda caashi ibraahim aadan dowladda kenya iyo dowladda isutagga imaaraadka carabta ayaa ka wada hadlay sidii xal looga gaari lahaa khilaaf saameeyey duulimaadyadii diyaaradaha ganacsiga isaga kala gooshi jiray labadaasi dal kaasoo ku qotoma dhanka ganacsiga labada dal dowladda kenya ayaa dhankeeda shaacisay inay xayraaddii ka qaaday duulimaadyadii ka iman jiray ama uga tegi jiray dalka isutagga imaaraadka carabta kuwaasoo ay dhowaan joojisay balse weli waxaa xayraaddu ay saaran tahay duulimaadyadii diyaaradaha ee ka bixi jiray kenya ee tegi jiray dalka isutagga imaaraadka carabta warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed
dowladda kenya ayaa shaacisay inay xayiraaddii ay ka qaaday diyaaradihii rakaabka ee aadi jiray dalka isutagga imaaraadka carabta kuwaasoo ay xayiraad ku soo rogtay laba toddobaad ka hor kadib markii uu meel sare gaaray khilaafka ka dhashay arrimaha duulimaadyada diyaaradaha ganacsiga ah ee labada waddan khilaafkan ayaa markiisii hore ku bilowday kadib markii ay dowladda isutagga imaaraadka carabta ay dhibsatay tayada qaabka ay dowladda kenya ay u baarto dadka ka safraya dalkeeda ee u safraya magaalada dubay taasoona keentay in dowladda dubay ay joojiso duulimaadyada diyaaradaha dhammaadkii bishii disembar ee sanadkii hore halka sidoo kale dowladda kenyana ay xilligaasi iyaduna wax yar uun kadib ay dhankeedana joojisay duulimaadyadii diyaaradaha ee ka imaan jiray dalkaasi ganacsiga duulimaadyada diyaaradaha labada wadan ayaa hadda si tartiib tartiiba kusoo noqonaya dowladda kenyana waxa ay dhankeeda ay sheegtay in ay qaaday xayiraaddii ay saartay diyaaradihii ka imaan jiray dalka isutagga imaaraadka carabta agaasimaha guud ee hay-adda duulimaadyada rayidka ee kenya ee loo soo gaabiyo k c a a gilbert kibe ayaa sheegay in kenya ay xayiraadii ka qaaday duulimaadyadii diyaaradaha ee ka imaan jiray dalka isutagga imaaraadka taasoo la aaminsan yahay buu yidhi in ay farxad weyn ay u tahay boqolaal qof oo rakaab ah oo isaga kala goosha labada wadan wadahadallada dib loogu soo celinayo duulimaadya
aad ayuu mahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo warbixintaasi nooga soo diray dalka kenya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeenii saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa codkii maxamed salicmaan tube
webiyadu isdhaafin deeraa dhexdoodayo intuu ubax macaan dhaayaa u roonayn dhallinyaro intaanay dhaayahaa roonayn dhallinyaro intaanahay dhaayaa u roonayn dhallinyaro intaanay dhigaqayo aragaba ka dheere agtayda